habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha maajna waa sagaal iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaadna dhegaystayaal haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali daadka caawah waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dadweynaha dhadhaab oo ka walaacsan isqabqabsiga siyaasadeed ee muqdisho ka curtay isqaqabsiga ka jira soomaaliya dowladda dhexe aad baa horta uga xun soomaaliya dowladla'aan bay wax badan soo jiitad ilaa dhowr labaatan sanaan dowladla'aan ahayn kolkaynoo ah waxbaa meel idiin qabtayba meel kaley ka boodaysaa tan haddaa ma ugu raja roonayn haddana labada habeen rajaxun baan ku barinay kale oo aad dhegaysan doontaan dab xalay ka kacay muqdisho oo ay ku dhinteen toddoba qof oo isku qoys aha
degmada yaakhiid masiibada xal dhacdoo kale kamaysan dhici jirin waa laga yaabaa inay guryo gubtaan laakiin laga gaarsiiyo oo la damiyo oo wax la badbaadiyo oo mataqaanaa muxuu ahay dadka ay ay alxamdulilaahi ay dad aysan ku dhiman laakiin maanta xalay waxaa dhacay waxay musiibo rabaani eeday
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
waxaa soo xoogeysanaya dadaalo diblomaasiyadeed oo la xiriira ajendayaasha shirmadaxeedka labada kuuriya kadibna pyongyang iyo maraykankaasi looga wada shaqeeyo heshiis lagu soo afjarayo barnaamijka hubka nukleerka ah ee kuuriyada waqooyi hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa albaabka waxa uu u furay dadaal dhimista hubka nukleerka isagoo ogolaaday in shirmadaxeed ay yeeshaan madaxweynaha kuuriyada koonfureed muun jain islamarkaana martiqaada kulan madaxeeda u fidiyey madaxweynaha mareykanka donald trump dalka kuuriyada waqooyi ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxa uu ku dhaqaaqay dardargelinta dadaalo uu kusii hormarinayay gantaalada balastig ah ee isaga gudba qaaradaha
golaha amniga iyo iskaashiga yurub ayaa ku tilmaamay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacda ruushka mid u qabsoontay si nidaamsan balse uu jiray marnaansho dhinaca xorriyadda aasaasiga ah ee shacabka iyo isdiiwaangelinta dadka codadkooda dhiibanayay bayaan ka soo baxay goobjoogayaasha doorashadan u matalayay midooda yurub ayaa lagu sheegay in doorashada aysan si xalaal ah ugu tartamin musharaxiin dhab ah madaxweyne valadimir putin ayaa si aqlabiyad leh uga badiyey toddoba musharax oo kula tartantay doorashada madaxtinimo ee ka dhacday ruushka dhammaadka toddobaadkii tegay khudbad uu u jeediyey kumanaan ruux oo taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay fagaaraha mayeysnaya ee u dhow magaalada moscow ayaa madaxweyne putin ku tilmaamay dadkii u codeeyey wax uu ku ammaanay sida ay doorashada ugu soo baxeen madaxweyne putin ayaa talada ruushka hagayay tan iyo sanadkii kunsaaaqoaaaaiyoaaashankii mudadaas ayaa waxa muddadaasi inta u dhexaysay ayaa waxa uu marna noqonayay ra-iisul wasaare marna madaxweyne
xooga turkiga uu gacanta siinayo ayaa waxa ay galeen bartamaha magaalada cafrin axadii iyagoo aan wax iska caabina oo xoogla halkaasi kala kulmin si dhaqso ana ay ugu faafeen daafaha magaalada waxaana durbadiiba ay halkaasi ka taagan calanka dalka turkiga qabshada dhufayska waqooyi waxa uu muhiim u yahay dadaalka turkigu uu ku doonayo in uu isu hortaago dowlad madax bannaan oo mustaqbalka kurdiyiintu ay yeeshaan madaxweynaha turkiga ayaa guushan shaaciyey isagoo sheegay in inta badan waxa uu ugu yeeray argixisada laga eriyay magaalada ciidamadiisuna ay nadiifiyeen haraadigooda iyo weliba dabinada ay ka taageen madaxweynaha erdogan ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyada kurdiga ahi ay ku xiran yihiin xisbiga b k k ee laga mamnuucay dalkaasi cafrin kadib dagaalyahanada uu turkigu taageero ayaa waxa ay qorshaysanayaan in ay hore ay usii wadaan dagaalka kurdiyiinta ay kala soo horjeedaan oo ka soconaya goobo kale oo ka tirsan dalkaasi suuriya
dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan ayaa lagu wadaa inuu talaadada birito ah booqasho ku yimaado magaaladan washington ee caasimada maraykanka maxamed bin salmaan ayaa la imaanaya maraykanka hiigsiga sacuudiga cusub oo ah mashruuc uu rabo inuu wax kaga bedelo dhaqaalaha iyo qaar ka mid ah dhaqanka sacuudiga waxaa la filayaa inuu soo dhoweyn diiran kala kulmo madaxweyne donald trump madaxweyne trump ayaa si maldahan u taageersan sacuudiga oo siyaasad ahaan ay hadda aada ugu kala fog yihiin dowladda iiraan oo ka mid ah quwadaha ugu xooga badan bariga dhexe
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaaba ayaa sheegay inay aada uga walacsan yihiin khilaafka siyaasadeed ee cusub ee soo dhex galay hogaamiyaasha siyaasadda ee soomaaliya qaxootiga ayaa waxay sheegeen in layaab ay ku noqotay isqabqabsiga hogaamiyaasha soomaalida xilli weli ay ku jiraan xeryo qaxooti oo rajo ay markaasi ka filayeen madaxda warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna maxamed faarax shire cabsi ayaa soo food saartay rajaday ka qabeen inay dib ugu noqdaan dalka soomaaliyana sanad walba xilliyada kala duwana ee siyaasiyiinta dalka soomaaliya ugu sarreeya isqabqabsadaan rajadoodu dhaawac ayay gaarsiisaa boqolaalka qaxootiga ayaa fajiciso waxaa ku noqotay qulqulatooyinka siyaasadeed ee iminka muqdisho ka curtay dhanka dastuuriga aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdulaahi ibraahim cabdi isqaqabsiga ka jira soomaaliya dowladda dhexe aad baan horta uga xun soomaaliya dowlad la-aan bay wax badan soo jiitad ilaa dhowr iyo labaatan sanaan dowlad la-aan ahayn kolkay inoo aanidhaa waxbaa meel idiin qabtayba meel kaley ka boodaysaa tan haddaama ugu raja roonayn haddana labada habeen raja xun baan ku barinay isqabsiqabsigaas waxaan leenahay saalisku noqdo ninkii wadana oo dhibkaas wadaha soo reeb haddaan nahay dadweynaha qaxutu jooga waxaan yaroo hadda rajada oon lahayn hanaga hanaga hadlaynina annaga waa daalnay inaad meel wax noo qabakiistaan oo dowladnimo la hela oo qaran soomaaliya la hela haddaan ugu raja roonayn haddana hanaga hadlaynina ilaa salaadaan hadda isqabatay ananiya jebinina dowladihii isxiigxigay mooshinadii kala duwanaa ay iska kala keeni jireen dhawarjo fara badan ayay ku keeni jirtay niyadda muwaadiniinta soomaalida qaxootigu ku ah dalkani kenya tanina waxay noqonaysaa mid dhawarjab kale kusii noqonayso kumanaanka qaxootiga ee wax ku bartay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee mar uun rajeynaya inay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya aniga magacayga cabdirasaaq gaas baa leedahay arrinta muqdisho ka taaganna waxaan u arkaa waxyaalihii dhibaatada ah oo soomaaliya ka jiray wax ka mid a inay baarlamaankan hadda ugu dambeeyo xilligan waa baarlamaan ay soomaalidu aaminsan tahay inay wax badan kaga bedelan yihiin kuwii hore waxaan ugu baaqi lahaa madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta waddanka ugu sarraysa qof walba waajibaadka iyo xaqa asagu uu leeyahay oo soomaalinimada iyo ilaalinta sharciga iyo horumarinta waddanka ka saaran inuu qaabilo oo aqbalo gutana marka annagu waxaanu aragnaa dhibaato iyo hanjab iyo niyad xumo fara badan oo soomaaliya guud ahaan gaar ahaanna annaga dadka yagan qaxootiyaasha wakhtiga faraha badan maaragtay la daalaadhacayay ku soo korortay dhadhaab waxaa ku nool in ka badan saddex boqol oo kun oo qaxootiya oo boqolkiiba lixdan dhalinyaro gobolkani wax ku barta ay yihiin qaarkoodna xilal waaweyn iminka ka qabtay gudaha dalka soomaaliya rajo badanna waxay ka qabeen dib u noqoshada dalka soomaaliya taasina waxayd heshiis dowladii soomaaliya kenya iyo hay-adda qaramada midoobey hal mar oo keliya ay qalinka ku wada jiideen magacayga waxaa la yidhahdaa irsaaq cabdulaahi baa la yidhahdaa markaan maqlo dowladii soomaaliyeed ee anaga aan hanka aad u weyna u qabnay waa mid lagu nasan lahaa markaan maqalna dee hadda waxa soo baxay maalmahan aad baa uga qalgudaynaa xoogaa waa walwal fara badan baana soo galay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka waxaan ugu baaqi lahayn meesha ay maanta soomaaliya ay ka filanaysa ay kasoo waxyaalaha maaragta hadda meesha ka socdaana si soomaalinimo iyo wadaninima in loo dhameeyo oo xal laga gaaro arrintaas xukuumadda aan saan ka arkaynay waxyaalayaa awla soo marmaray hadda maamul goboleedyadii iyo xukuumaddu mar ayaan dhigotay khilaaf arrintii imaaraadka oo kale siday wax u xaliyeen markaanu fiirino waxaan ku rajo weynay inay maaragta ay dhexdoo xalinayaan gacan siyaasadooka oo kale saddexaad loo baahnay badanka dadkan mikrofoonka v o eda ku hadlaya waxay u sheegeen in cabsidii ugu faraha badan iminka ay soo saartay kadib isqabqabsashada ka dhex jirta dowladda dalka soomaaliya gaar ahaan mooshinkan laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka dalka soomaaliya oo habacsanaan sare geliya siyaasada guud ee dalka magacayga aadan cabdimaxamed aadan ganey iskaqabshadaas anaga waxaa naga tahay wax dhibaato weyn oo fool xun maqalkeedii aragtadeeda midna aan fiicnayn ilaah waxaan ka baryaynaa dalkayna iyo dadkayna ilaahay nabad noogu rido baarlamaan ciidanka iyo ra-iisul wasaaraha isqabsashadaas mooshinkaas aniga howl aniga noo taalla ma aha farxiin waxaan u faraya ilaahay inaad ka cabsataan ummadda islaamka ah dhibaatada hays khalaafkaas in nalaga dhaafo fadlan ilaahay intay ka cabsateen naga daaya khalaaf mooshinka iminka baarlamaanka dalka soomaaliya horyaalo oo isku qabqabsi iyo is-eed fara badan gelinayo siyaasiyiinta dalka soomaaliya ugu sarreeyo ayaa waxa uu noqonayaa mid soomaalida guud ahaan dunida ku nool walaac fara badan ay ka muujinayso dunida caalamka sidoo kale waxaa jira warbixino kala duwan oo ay ka soo saarayaan isqabqabsigaasi siyaasadeed ee ka jira dalka soomaaliya tanina waxay ku soo biiraysaa in soomaalida isugu soo aruursanayso xaaladeedu inay si gaara u xalisato qaxootiga soomaaliyeed ee dunida ku nool leh walaacii ugu badnaa ayay ka qabaan xaaladda dalka soomaaliya iminka ka jirto maxamed faarax shire v o a garisa
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka jabuuti barkhad guurad xamadu ayaa shalay ku geeriyooday dalka faransiiska barkhad guurad xamadu waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii uga muddada dheeraa dalka jabuuti ilaa iyo hadda isagoo xilka hayay in ka badan soddon sannadood warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena ramadaan muuse allaha u naxariistee waxaa maalintii shalay ku geeriyooday dalka faransiiska ra-iisul wasaarihii hore jibuuti barkhad gured xamadu oo muddo dheer oo labiyo soddon sannadood ra-iisul wasaare ka ahaa jamhuuriyadda jibuuti barkhad gurad oo kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii ilaa kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii uu ahaa ra-iisul wasaare madaxweyne xasan guuleed abtidoon ayuu madaxweyne ismaaciil cumar geelle u soo magacaabay mar kale ra-iisul wasaaraha jibuuti bishii mee kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii markii uu qabtay talada dalka jibuuti allaha raxmadee barkhad gurad xamadu wuxuu jagadaas iska casilay bishii maarj sanadkii laba kun iyo kow isagoo markaas istiqaaladiisa u gudbiyey madaxweyne ismaaciil cumar geelle sababo la xidhiidha xaaladiisa caafimaad wuxuu si xoogle uga soo qayb qaatay halgankii xornimadoonka jibuuti isagoo wakhtigii mustacmarkana soo qabtay xilal u badan xildhibaannimo barkhad gurad waxay si weyn ugu xusuusan doonaan reer jibuuti isagoo kaalin wax kuwo oola ka soo qaatay adkayntii midnimada qaranka jibuuti wakhtigii dagaalkii sokeeyey jibuuti ee kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii wuxuu ifka kaga tegey xaas iyo afar caruura oo sii awlaad badan haddaba waxaa in badan la soo shaqeeyey cumar shirdoon cabaas oo wasiir muddo dheer ka ahaa xukuumadihii kala duwanaa ee barkhad gurad xamadu uu ka ahaa ra-iisul wasaaraha bismillaahi raxmaan raxiim horeysa horeyse horta barkhad allah u naxariista allaha mataqaanaa ambiyadii iyo nebiyadii iyo jaar kala dhiga ilaahay ninkaasi nin mukhlis oo khaalis ahoo aad u wanaagsan nin dadka reer jabuutina aad u yaqaaniin bay ahayd waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo waxa kale oon leehayna dadkii uu ka baxay guriguu ka baxayba sabir iyo iimaan si dul ahaaneedoo caam ahaaneedna waxaan leehay dadka reer jabuuti ilaahay sabir iyo iimaan hanaga siiyo barkhad gurad saddex wasaaradoodoo kala duwan ayaad soo qabatay wax badan baad xukuumaddii madaxweyne xasan guuleed abtidoon allah irxamu aad ku jirtay barkhad guradna allah irxamu waxaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti waxaa la ogyahay kaalintii uu ka geysteen agga nabada markii dagaalada sokeeye ee jabuuti sagaashamaadkii markaa bal nooga waran nincankeey ahaa muwaadinnimadiisu
barkhad gurad waa dadka yar ee faraha lagu tiriyo ee siyaasad ahaan la odhan karo ninkaayi waa nin dhan waa rogcadaadi siyaasadeed la odhan karo ahaa barkhad gurad lagama horeyn hortii gobonimada markaan qaadanay sanad laba dabadeed ayuu noqday bremier ministerka u horeeyey ninkaasi dalka ninkii la dejiyey buu ahaa dowladdii xasan guuleed ninkii mataqaan nabadgelyada jabuuti dejiyey buu ahaa ninka intii dadkii laysku lisayey ee qoloqolo loo kala qaaday ee la yidhi mataqaanaa ininku qudhac baa tihiin ininku kulan baa tihiin la yidhi isku keenay ee xasan guuleed la soo dhisay ee la adkeeyey ee dalka kani qarannimadiisii iyo dadnimadii midnimadii dadka dhisay ee dhidbaha u aasay ee adkeeyey ee ula soo socday ilaa intuu iminka dhimanayay ayuu ahaa barkhad gurad ninkaay waa nin si dhib yar aan lagu ilaawi karin weeyaan rabadaan muuse v o a jibuuti
ugu yaraan toddoba qof oo suuqoysaha ayaa ku dhintay dab xaleeto ka kacay guri ku yaala degmada yaakshid gurigaasi oo ka samaysnaa jeengada ay ku dhinteen hooyo iyo shan caruura iyo qof kale oo ehel ay ahaayeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada yaakshid ee magaalada muqdisho caashi ibraahim ayaa dabkaas waxay ka wareystay maxamed xaaji cusmaan oo ehel ay yihiin qoyska masiibadu ay ku habsatay iyo axmed maxamed xasan geedow oo ah guddoomiyaha degmada yaakshiid hadalkana waxaa ku horeynaya maxamed xaaji cusmaan
xilli shaq dhaxa ah oo xalay ahaa waxaa kacay maaso toddoba saac xilli toddoba saac ku aadan abaarihii maaso ayaa waxay ka kacday fiilo koronto meel geeda oo guriga u dhow korkeeda maraysay fiiladaasa waxay keentay khasaaro gubashax oo guriga ah waxaa ku dhintay gabar iyo lix caruura ay dhashay wiilka qabayna wuu ku dhaawacmay marka korontada inta badan waxaan ognahay magaalada muqdisho oo kale korontada xilli dambe habeenkii marka la gaaro waa la damiyaa marka xilligaas way shidneed miya mise tan wadada martaa iyadu mar walba way shidan tahay korontada xilligaas way shidneed ciddana korontada aaday u isticmaalayeen gurigana wuxuu ahaa guri bidaaya macnaha guri jiingadu u ahaa guri oo sara maaha
waa gartay marka qoyska hadda dhibaatadu ay soo gaartay waxaa igu sheegtay hooyo iyo caruuray dhashay imise jir ay ahaayeen caruurtu ha iyo gabar waa shan caruura iyo gabar gabadha ay waalid u tahay oo u timid oo marti u ahayd wiilkii qabay gabadhana wuu ku dhaawacday
hooyadii caruurta dhashana way dhimatay hooyada caruurta dhashana way dhimatay ha allah naxariisto marka caruurta da-dooda imise u dhexaysay waxaa ugu yaraa shan shan bilood jir waxaana ugu weynaa toban sano jir oo gabadha martida ahayd kuwa kalena waa lix sano iyo toddoba sano iyo sideed sano isugu jiraan waa caruur isku nuugay ahaayeenba caruur isku dhadhow aada isugu dhoway ahaay walaal samri imaan allah idinka sii walaalda waa ka tacsiyeyneynaa aamiin walaal aada mahadsantihiin aada mahadsantihiin aada mahadsantihiin guddoomiyaha idhib assalaamu calaykum wacalaykum salaam geedow bal waxaad ka warantaa dhibaatooyinka noocan oo kale ah kuwo hore uga dhici jira ma ahaayeen degaanka oo koronto waddo maraysa ama guri gasha inay khasaare intaan la eggeysato hore ma uga dhacday yaakshiid wallaahi walaal way ka dhacday mar walbayna dhacaan mataqaanaa maho caqabada noocan oo kale ah meel walbayna ka dhacaan dunida laakiin degmada yaakshiid masiibada xal dhacdoo kale kama aysan dhici jirin waa laga yaabaa inay guryo gubtaan laakiin laga gaarsiiyo oo la damiyo oo wax la badbaadiyo oo mataqaanaa muxuu ahay dadka ay ay alxamdulilaahi ay dad aysan ku dhiman laakiin maanta xalay waxaa dhacay waxayd musiibo rabaani eeday xilli saqdhexa ah oo la jijiifo ayay eheeday dee dadka dhintana waxay u badnaayeen dad caruur ah dee hurdaaya waa dareemi kartaa dabkuna ou qabsaday waxaa naloo sheegay hooyaduna soo baxday laba caruur ay banaanka la timiday kabacdi cunug yar ay u carartay meesha u naqatay kabacdi dabkaadana meesha uu kusii qabsaday wiilkii gabadha qabay oo ahaa asigana mataqaanaa muxuu odageeda ahaana inuu kasoo baxsadaba asigoo guban oo isbitaal aan u qaadna asigana aan geynay marka qofkii xoogle uu bixi kari lahaa ama miirkiisu joogo caqligiisu joogo laakiin caruurtaas ayaa mataqaanaa meesha ku baaba'day iyo hooyada waxaad ii sheegtay inay laba caruura markiiba banaanka la soo carartay kuwaasi ma badbaadeen maya way kula sina darkii hooyo hooyo hooyo haddii hooyada meeshay ka baxday ka baxayaan soo ma way daba carareen uu noo sheegeen mataqan dadka way daba carareen way sii gareen intii cunug kala soo qabisdhays marka dabkiina socdo rafaadka iska jiro waa dareemi kartaa hooyo ilmo dhashay xanuunka qaban kara iyo dabka meesha ku qabsan karo iyo awoodiyo mataqaanaa muxuu aha iska yaraan karta marka dhibaatadaasaa dhacday intaas ay hooyadaas hore iyo gadaal ay u cararaysay aabbaha muxuu qabanaya aabbaha wuu dadaalaya naftirkiisa kolley wa waxaad moodaa nin xarbinaya inuu ekaa oo markii horeba waxaa laga yaaba inuu carruurta qodiisa kasoo saaray soo naqadkii naftirkiisa u qabsaday laakiin marki markii dambe oo sabray asiga wuxuu ka guban yahay feeraha iyo gacmaha marka waad waad waad dareemi kartaa macalwejiga qof mataqaanaa muxuu ahay xarbinayay oo dadaalayay oo awlaadiisa u dadaalayay way ka muuqatay markaad aragta dhaawaca waxaad iga warantaa dhinaca kale dabkaasi gurigaasoo keliya ku koobnaa mise guryihii ku dheganaya daris kale ahaana wuu saameeyey walaal gurigaasoo hadda kaasoo ku koobnaa kaasa hadda baaba-ay guryaha kale derbiga iyo waa laga yaabaa inay mataqana waxyaaba yar ay gaagaareen oo madoobaada guryaha ku dhegan way gaarayaan iyo holac iyo qiid laakiin dhibaato kale kama aysan gaarin guri saraha ku dheganaa qaybta kalena guri jiingadaha ku dheganaa marka markuu bilowdayba dabkii dadkii kale way kasoo yaaceen way kasoo baxeen waxna ma aysan gaarin labadaas guri halkan guryaha meesha ku baaba-ay marka adinku baaris ma samayseen in dabkaasi uu koronto ka dhashay iyo inuu wax kale ka dhashay mise waa layska qiyaasay uun wallaahi kolley walaal waa dareemi kartaa xilli saqdhexa ah oo la jiifo oo baaritaankii mataqaanaa muxuu ahaay dadkiina ay leeyihiin korontadii ay holceyso korontadii ay mataqaanaa meesha ku dhacsan tahay ciduu dee kolley wax hadda gooni ugu yiilay ma jiraan waa laga yaabi karaa waxyaabo kale jiri karaan laakiin baaritaankaas waxaa la rabaa in si fiican loo ogaado oo dadka ku shaqadale inay si fiican usoo baaraan laakiin annagu hadda waxaan hayno waxaa waaye in korontadii ay meesha maraysay ay guban tahay oo dhibaatadii meesha kusoo dhacday korontadiina dee mataqaana dhibaataas ay geysatay saas anagu aaminsanahay kule anagu waxaa waajibkeena ah inaan bulshada u shaqaynaayen maalinba wixii karaankeenna ah iyo mataqaanaa muxuu ahaay oo ilaahayna kar uu noogu talagalayna waan waan tacaalnay waan qabanay waxaad markaa iiga warantaa hadda degmadii baad guddoomiye ka tahay khasaarahan baa dhacay reer dhan baa baaba'ay korontaana sida aad sheegaysid ee reerkaasi ay sababsadeen ma jirtaa waxaad uga hortagaysaan in aysan mar dambe soo noqon dhibaato noocan oo kale ah
wallaahi walaal aadan kaaga mahad celinayaa way jirtaa waana dadaalo weynaa inta karaankeyna ah kulley kambaniyaashii korontada waa waa wa way ballansan yihiin hadda waa isugu hayaa inaan mataqaanaa muxuu ahay kala hadalno inaynan arrintan oo kale mar dambe aysan soo noqonin iyo qaabkii mataqaanaa muxuu ahay looga hortegi lahaa waa ku ballansannaha iyagana way noo imaanayaan galabta maamulka gobolka banaadir oo dhanaana mataqaanaa muxuu ahay arrintaas ah hadda mataqaanaa kulley ah ka fadhiya iyaga naftirkooda oo inay go-aan ka gaaraan iyo waxyaaba noocan oo kale aysan soo noqnoqonin markii maamulku xale meesha waa yimiday oo waa yimideen saaka way yimideen dee koos dhanbaa baaba-ay waa masiibo marka wax oo indhaha laga qabsan kara ma aha
maxamed xaaji cusmaan oo ay ehel yihiin qoys ka koobnaa toddoba qof oo dab ku dhintay degmada yaakshid iyo guddoomiyaha degmada yaakshid ay kuwaas ahaayeen axmed maxamed xasan geedow oo u warramayay caashi ibraahim aadan
sidoo kale magaalada boosaaso dhammaan shaqaalaha la socday doon ay saarnaayeen badeeco u socotay ganacsato soomaali ah oo ka timid dalka isutagga imaaraadka carabta ayaa lasoo badbaadiyey kadib markii uu dab ku qabsaday xeebta magaalada boosaaso ugu yaraan laba shaqaale ah ayaa la sheegay inay dhaawacmeen balse ay basbeeleen dhammaan xamuulkii saarnaa doonta warbixintan waxaa inoo soo dirtay waryaheena faadumo yaasiin jaamac doonidan oo lagu magacaabo nuur shaabir kana timi dalka imaaraadka carabta una rarayd ganacsato soomaaliyeed ayaa dabqabsaday xilli ay ku soo jeeday inay ku xirato dekedda magaalada boosaaso wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland cabdirasaaq nuur cumar oo saxaafadda kula hadlay gudaha dekedda boosaaso ayaa ka warbixiyey xaaladda doontan doontaasu shalay ayay timi waxayna ka timi dubay waxaa laga soo raray magaalada muxuuaha shaarqa ayaa laga soo raray shalay badweyntay jirtay saaka ayay rabtay inay soo aado dekedda ku soo dhawaato oo angaliska timaado markii la istaarayay ayaa waxa waaye waxaa ku dhacay muxuu ahaa istaarka ayaa dabka kacay dabkaas duu ka kacay dabka awood badan buu noqday waxayna markaa annaga noo jirtaa shan mayl bay noo jirtaa oo dekedda ay u jirtaa waxa weeye waxay ahayd doon kun iyo hal boqol oo tan ah ayay ahayd waxaa saarra hanti tiro badan baa saarayd oo gaadiid le baa saaraa oo shidaal le baa saaraa oo waxaa la saaraa maxay bagaash le baa saaraa waxaa soo raray nin ganacsada ah oo la dhaho cali siciid saalax ayay u socotay cali siciid saalax haddii u socotayna waxa waye ninkaas ayaa mas-uuliyaddeeda doonta lahaa oo isaga ayaa halka arbaab ka ahaa wasiir ku-xigeenka oo ka hadlaya badbaadada doontan ayaa sheegay in aysan waxba ka qaban karin haddii aysan ku xirayn gudaha dekedda boosaaso ayna tahay howl iyaga ka weyn annaguna waxa weye awood aan marka halka aan ugu tagno ama wax aan ku baalgalayno ma aanan lahayn maadaama ay badweyn jirto haddii dekeddu ay joogi lahayd oo kaleeto waxbaan ka seef garayn kari lahayn laakiin markay jirto muxuu ahay meel badda shan mayla waa badweyn bay jirtaa awood marka aan ku tagno iyo wax aan wax ku goyno oo aan ku seef garayno midna ma aanan lahayn doontaasu marka waxa waaye dadka waxaan uga tacsiinayaa dadkii ganacsatada ahaa ee reer muxuu ahay puntland oo ku khasaaray ama halkaa xooluhu kaga jireen ayaan aada uga tacseynayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland ayaa shacabka uga digay maadaama alaabta saare ay u badan tahay shidaal khatarna ay naftooda gelin karto dad baa jira muxuu ahay saxiibada kaxaysanaya ama badda wax u doonanaya oo wuxuun ka doonanaya ayaa jira dadkaa waxaan uga digaynaa waxa doonta waxay sidaa batrool bay sidaa batroolkuna qaraxyo badan buu sameeyaa marka in laga digtoonaado baan dadka rabnaa inay ogaadaanin oo laga digtoonaado meeshaas muxuu ahay doontu ay ku soo caariyeyso ilaa ay doontaasu ay degto oo muxuu ahay dabku ka dhammaado si aan waxyeelo ayaan ugu samayn waxaa rabaa inay ka digtoonaadaan dadka maamulka puntland iyo ganacsatada ayaa waxa ay isku dayeen inay badbaadiyaan doontan hase ahaatee waa lagu guul daraystay waxaana ay ku basbeeshay meel aan ka fogayn halkii uu dabku ku qabsaday faadma yaasiin jaamac v o a boosaaso
markaana hargeysa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayay oo maalmaha mabuuqasho ku joogay dalka imaaraadka carabta ayaa maanta ku laabtay magaalada hargeysa sida ay kusoo waramayso waryaheena hargeysa sagal mustafa xasan markii uu soo gaadhay madaarka cigaal ee magaalada hargeysa waxaa ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka somalilan guddoomiyaha baarlamaanka saraakiisha ciidamada kala duwan intaa kadib waxaa qolka nasashada ee madaarka hargeysa warbaahinta kula hadlay wasiirka biyaha ee somalilan saleebaan cali koore waxaanu aad iyo aada ugu faraxsannahay inaanu ku soo noqonno ciiddii somalilan annagoo sharaf iyo guul iyo barwaaqo iyo badhaadhe iyo sharaf bahuwan oo dadka somalilanna gacanta ugu hayna waxay ku farxaan waxaana leeyahay kuwa ka dabaqaylinaya somalilan hadallada aan munaasibka ahayn meelaha kaga hadlaya dalkani waa dal dhaqaaqay waa dal hore u socday waa dal isku tashaday waa dal saaxiibba leh waa dad aan soo noqonayn waddadu uu cagta saaray dhanka kale injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid oo ka mid ahaa wafdiga ayaa sheegay in dalka isku tagga imaaraadka carabta ee ay safarka ku tageen uu ogolaaday dhoofka xoolaha iyo baasaboorka somalilan waxa weeye uun khayraadka inoo yimi inaan midnimadeena muujino oon wada gurano ka baxno qabiilka ayaa weeye anugu markaan raacnayna waxaanu tusinay in lagu dhan yahay saddex xusbiba ay go-aamada iyo heshiiskaa la wada ogolyahay yaanu taasan ka markhaati kacayay baarlamaanka waa kiisna ogolaaday inay somalilan oo dhan ku duuban u duuban tahay oo wax ka soo horjeeda arrintaas waxaan social mediaha lagu qorqorayaan waxba ka jirin taasoo waan isu xaqiiqaleynay sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
waa hagaag haatanna balaan ku nasanno hees ka mid a heesaaan idilhayno waana tan
Thank you.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeedan ku soo maqalna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban jabhad suuriya uu turkigu taageero oo si buuxda ula wareegtay gacan ku-haynta magaalada cafrin oo hore ay u haysteen maleeshiyaad kurdiyiina intaasoo balse waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu dorkaroona waxaa soo xoogaysanaya dadaallo diblomaasiyadeed ee la xiriira ajendayaasha shirmadaxeedka labada kuriya ee pyongyang iyo maraykan kadibna ay kulan yeelan doonaan si looga wada shaqeeyo heshiis lagu soo afjarayo barnaamijka hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa waxauu albaabka u furay dadaalka dhimista hubka nukleerka isagoo ogolaaday in shir madaxeed ay yeeshaan madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jain islamarkaasna martiqaad kulan madaxweyne ah oo ugu fidiyey madaxweynaha mareykanka donald trump golaha ammaanka iyo iskaashiga yurub ayaa ku tilmaamay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacda ruushka mid u qabsoontay si nidaamsan balse uu jiray marnaasho dhinaca xorriyadda asaasiga ah ee shacabka iyo isdiiwaangelinta dadka codadkooda dhiibanayay bayaan ka soo baxay goobjoogayaasha doorashadani u matalayay midowda yurub ayaa lagu sheegay in doorashada aysan si xalaal ah ugu tartamin musharaxiin dhab ah madaxweyne valadimir putin ayaa si aqlabiyad leh ugu badiyey toddoba musharax oo kula tartamaysa doorashada madaxtinimo ee dhacday dhammaadka toddobaadkii tagay khudbad uu u jeediyey kumanaan ruux oo taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay fagaaraha mayaysnaya oo u dhow madaxtooyada moscow ayuu madaxweyne putin ku ammaanay dadkii codkooda siiyey
jabhad suuriya oo turkigu si buuxda u taageero ayaa waxa ay la wareegeen gacan ku-haynta magaalada cafrin oo hore ay u haysteen maleeshiya kurdiyiina ciidamada turkiga iyo maleeshiyada ay taageeraan ayaa waxa ay galeen xudunta magaalada kadib weerar laba bilo socday jacfar kukay ayaa waxa uu noo soo koobayaa warbixintan saltika hog
ciidamada uu turkigu hogaaminayo ayaa galay bartamaha magaalada cafriin axaddii iyagoon iska caabin muuqata la kulmin si dhaqso badan ayay ugu faafeen daafaha magaalada waxaanay durbaba ka taageen calanka dowladda turkiga qabsashada dhufayska waqooyi waxa uu muhiim u yahay dadaalka uu turkigu ku doonayo inuu isku hortaago dowlad madax bannaan oo mustaqbalka ay kurdiyiintu yeeshaan madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa guushan shaaciyey inta badan argagixisada iyagoo dulaysan ayaa laga eriyey magaalada ciidamadeenna gaarka ah iyo xubno ka tirsan xogaga suuriya ee xorta ah ayaa nadiifinaya haraadigooda iyo weliba dabinnada ay ka tageen madaxweyne erdogan waxa uu sheegayaa in maleeshiyada kurdiga ah ay ku xidhan yihiin xisbiga b k k ee laga mamnuucay dalkaasi cafriin kadib dagaalyahanada uu turkigu taageero waxa ay qorshaynayaan in ay horey u sii wadaan dagaalka ay kurdiyiinta kula jiraan oo ka soconaya goobo kale oo suuriya ah mid ka mid a xogaga suuriya ee xorta ah ayaa yidhi
If God is willing, we are going to Manjib and after Manjib toward Hasaka. We will follow the Kurds haddii uu eebbe idmo waxaannu u jihaysanaynaa manbij kadibna xasaka kurdiyiinta waan ku dabagelaynaa meel walba ha ahaadeen b k k amaba y b j qiyaastii rubuc milyuun dada ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka barakacay cafriin iyagoo miciin biday dhanka koofureed oo weli ay gacanta ku hayaan maleeshiyada kurdiyiinta ah ee y b g amaba aagga ay maamusho xukuumadda suuriya barakucu waxa uu socday ilaa axaddii iyadoo magaalada uu ka baxayo qiiqa ka dhashay qaraxa miinooyinka dhulka lagu aasay siyaasiyiin iyo dad kurdiyiinta u dhaqdhaqaaqa oo turkiga ku sugan ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay cambaarayso waxa ay ugu yeedheen isirsifaynta uu turkigu kurdiga suuriya ku hayo
We call on the United Nations, European Council, European Parliament, international coalition forces, Islamic waa countries.
kan berdan oos turki oo baarlamanka turkiga ku matala xisbiga midoobay ee dadka kurdiyiinta ah ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano h d p and get concrete results, including withdrawal of all armed forces who entered Afrin.
waxaannu ugu baaqaynaa qaramada midoobay yurub baarlamanka yurub ciidamada isbahaysiga caalamiga ah dalalka islaamka iyo guud ahaan bulshada caalamka in ay qaadaan tallaabo degdeg ahoo lagu baajinayo musiibo ka dhacda cafriin si loo helo natiijo la taaban karo oo ay ugu horrayso in ciidamada magaaladaasi galay laga saaro kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in boqolaal rayida lagu dilay duulaanka uu turkigu qaaday hase yeeshee ankara waa ay beenisay in ay dad shacaba bartilmaameedsatay magaalada kaamishli ee ku taalla xuduudda turkiga waxaa isugu soo baxay kurdiyiin ka bannaanbaxaya dilka ay sheegeen in rayidka loo geystay waxaanay ballan ku qaadeen in ay dib u soo ceshadaan dhulka ay ku sheegeen in ay awoowayaashood ka dhaxleen ciisa kartimini oo dadkaasi bannaanbaxayay ka mid ah ayaa yidhi
Even if the Turks stay in Afrin for a thousand years, we will kick them out.
xataa haddii ay cafriin sii joogaan kun sano waannu ka eryi doonnaa waanan soo ceshan doonnaa dhulkeenna sababtoo ah ma jiro wax ay ku leeyihiin maraykanka ayaa maleeshiyada kurdiga ee y b g ku taageeray sidii ay ururka isis uga saari lahaayeen fariisimaha ay dhulkaasi ku lahaayeen arrintaasoo dhalisay khilaaf ka dhex abuurma washington iyo ankara
warbixintii zalatisahok waxaa soo jeedinayay waryaheena jacfar kuukay
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xubinta dooda gaaban waxaana soo diyaarisay waryaheena muqdisho zaynab abubakar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho weli waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed oo ka dhashay mooshin dhowaan xubno ka tirsan baarlamaanka ay ka keeneen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya muranka mooshinka ayaa curyaamiyey shaqooyinkii dowladda iyo howlihii baarlamaanka waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xubnaha kasoo gudbiyey mooshinka gudoomiye jawaari iyo caashe koos maxamuud cumar oo ka tirsan xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka ee ku doodaya inay xukuumadda gadaal ka riixayso waxaan jeclahay inaan ku horeeyo xildhibaan maxamed cumar dalxa waxaad ka mid tahay mudanayaasha mooshinka keene maxay tahay sababtaad mooshinka u keentee zaynab waa mahadsan tahay adii v o a horta mooshinkani xilli fog oo ilaa shan bilood afar bilood ka hor mid oo ahaa oo tiro jirtay xildhibaano in la saxo qaladaad baarlamanka nooga muuqday oo aan codsannay sidii baarlamaanka loo qurxin lahaa isagana isu xisaabin lahaa inta aanan hay-adaha kale aan la xisaabin ayuu ahaa ujeedkiisa badi xildhibaanadii markaas saxiixa ma aragtay mooshinkaasi aan la wadaagay haddana wuu laba kacleeyey baryihii dambe ee hadda ma aragtay oo isagana mooshinkii uu gaaray heerkii oo markaa gudoomiyuhu markaa la rabay in markaa mooshinkaasi uu sharciyoobo marka waxaa marka meesha ka dhalatay tiradii xildhibaana ka baxay iyo xildhibaano oo si sharci ah ooga baxay ma jiraane mar haddii ayaga ay saxiixeen xildhibaanadu fursadda ay haystaan waa marka codaynta la gaaro marka annaga qaladaad jiray oo u baahnaa sixitaan oo gudiyada iyo maamulka oo aniga qarsoodi maba ahayn codkeyda baarlamaanka dhexdiisa ayaa waxaan dhihi jiray baarlamaanow adiga iska bilow hay-adaha keliya aanan dhaliilin annaga laftirkeenna dhaliisheenna aan u helno xal aad baa umahadsantahay waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan caashir koos maxamuud cumar mudanayaasha diidan mooshinka baad ka mid tahay xildhibaan dalxana wuxuu leeyahay qaladaad jira in la saxa darteed baa mooshinka u keennay idinku maxaad ku diidantihiin haddiiba ay saas tahay xildhibaanka walaalkay waan salaamayaa maxamed cumar dalxa
wuxuu ka mid ahaan jiray guddoonkii baarlamaankii lagu soo doortay imbagaati wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad waa guddoomiye sharcigana wuu yaqaanaa iyose wuxuu jiraan sidoo uu sheegay mooshinka guddoomiyuhu wuxuu bilaabmay oktoobar wuxuuna ka bilaabmay cadho ka kacday guddiyadii la sameeyey ee baarlamaanka ahaa in la saxaa u baahnayd rofesorku wuxuu ka mid ahaa guddiyadaas wuuna khaladaadkaas uu sheegay oo jiray awgeed ayaa mooshinkaas ay u sameeyeen laakiin meel buu mari waayo oo mooshinkuma dhammaystirnayn mooshinkan waxaa dardargeliyey oo soo galay xukuumadda federaalka soomaaliya oo kowdiiyo barhkii habeennimo habeenkii arbacadii weerar ku soo qaaday baarlamaanka khasabna uga saxeexay golihii wasiirada taas faragelintaas anigu waxaan imiday salaasadii isla habeenkaas weerar laygu soo qaaday baa jiro wasiiradii soo waceen oo laygu yidhi kaalay saxeex waxaan idhi guriga anigu aan ku jiro dama qabadsiinayo haddana la yskuma hayo mooshinkii sharci miyaa sharci maaha gudoomiyaha baarlamaanka afkiisa ka sheegay ee laga keenay mooshinka mooshinkaas saxii khalad wuxuu yahayba ha laysku yimaado baarlamaanku wuxuu ku kala hadhaa cod waxa wax lagu sameeyaana waa cod annagu ma taageerayna jawaari laakiin baarlamaankiiyo jiritaankiisaan taageeraynaa waxaan leenahay saaxiibaday uu ka mid yahay walaalkay rofeor maxamed inay la yimaadaan kala reebtada oon cod dimuqraadiya oon kii aan ku dooranay madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku taagan yahay aan ku dooranay gudoonka hadda gudoomiyu wuxuu ku yimid cod wuxuuna ku baxayaa cod ama wuxuu ku joogi doonaa cod xildhibaan maxamed cumar dal haddaan ku laabto xildhibaanada mooshinka kasoo horjeeda oo cashakoos oo dooda kaala qaybgelaysa qudheeda ay ka mid tahay waxay idinku eedeynayaan in xukuumadda ay door weyn ku leedahay mooshinkan oo ay gadaal ka reexayso eedaas maxaad uga jawaabaysaa
xildhibaan wasiir marka aan sheekadu aan ka dhigno baarlamaanka waxaa jiro wasiir xildhibaanna ah iyo wasiir aan xildhibaan ahayn annaga mar haddii xildhibaan uu yahay wasiir markuu golaha wasiirada uu fadhiyo ayuu wasiir uu yahay laakiin marka annaga uu soo fariisto golaha shacabka xildhibaan caadi buu noo yahay xildhibaanada ka mid ah xuquuqda xildhibaanka uu xaqa uu leeyahay inuu codayn karo inuu keeni karo mooshin inuu wax diidi karo inuu wax ogolaan karo inuu ra'yigiisa dhiibin karo waxay ku qoran tahay xeer hoosaad sharci ahaan dastuurka in baarlamaanka xildhibaanna wasiir loo qaadan karo islamarkaasna bannaanka laga qaadan karo ayaa noo qoran marka annagu ma faragelin karno xildhibaan haddaan nahay wasiirow ra'yigaaga sideebaad adiga aad mooshin ugu soo biirisay oo waxaan ognahay wasiiro oo ridi jiray oo prime minister yah wasiiro oo hadda hadday bilowdeen oo guddoomiye mooshin uu ka keenayane dadka qaarkiis bay ku cusub tahay annaga dadka iyagii kuraasta isku soo garaaci jiray baarlaman shidadiisa ee wax badan soo joogay wax ugub ah ma ah waxaan siinayaa xildhibaan caashe koos maxamuud cumar waad maqlaysaa hadalka xildhibaan maxamed cumar dal walaalkay maxamed waxaan leeyahay fallaadhigilgilisho kaagama goodo walaal xildhibaanada waa run waa xildhibaano wasiiro ah laakiin brime ministerkii baa ku jira loobinka waxaa lagu hayaa xafiiskii waxa wadee dabada ka riixaya waa xukuumaddii aniga wasiirada reerka yagaabaa ii yeedhay kaalay saxiix bay igu yidhaahdeen waxaan yidhi anigu waxaan difaacayaa xildhibaannimada iyo baarlamaankii mana saxeexaayo indhahana yaan layska ridin daraad kulanka iyagu qabteen indhihiinaad ku arkaysayna golihii wasiiradu meesha fadhiyeen marka walaalayaal annagu waxba ma diidanina macal wasiiradu aysa soo raacaan iyo waxoo dhaniye soomaalinimadiina ha la eego waxna ha la xeeriyo sharcigu waxa weeyaan wuxuu ka bilaabmaa kitaabka ilaahay waxa noogu xigaya waa dastuurka iyo xeroosaadka baarlamaanku samaystay kaasaanu ku kala baxaynaaye cod aqlabiyaad laha lagu kala baxo ha la isugu yimaado inta aanan ka ahayn aqalka yagii lagu qaatay ee la inqilaabay kaa tegi mayno laakiin meeshii lagu doortay madaxweyne farmaajo ayaan raalli ku nahay inaan tagno jawaari wuu baxayaa cod aqlabiyaed loo boqol iyo siddeetan iyo afar coda haddii laga keeno aniguna waxaan raalli wahan ku hogaansamayaa guddoomiyaha markaa la keena inaan wax ka doorto xildhibaan baa nahay aniga dalxana gacantaan isku dhiibaynaa haddaba laba qof oo saaxiiba walaalabaa nahay fikirkan ku kala duwannahay maahine wax dhibaatinima dhex yaalaan waxaan siinayaa xildhibaan maxamed cumar dalxa meeshaan colaad ma taalo jawaari naceeb iyo jawaari jacayb khayrana fulinta waaye annagana sharci dejinaan nahay xildhibaan waa xor ninkuu doonana wuu dooranayaa ninkuu doonana waa diidayaa mooshin waxaa loo keenay sharciga ninkii ilaalin waaya fulin waaya wixii loo baahan yahay xukuumadda keliya ha laga keena lama dhihin iyo wasiiradee nin sharciga ka sarreeya ma jirto guddoomiyahana waa la wada doortay laba jeer baa la wada doortay colaadi nin dad si gaara uga dhexaysa male xafiiltan xukuumad iyo baarlaman ka dhexeeyana ma jiro meesha sharci baa laysku haystaa waxani waa sharci mooshinkan sharci waaye iyo sharci ma aha gudoonkii baarlamankii baa nin ka tirsan gudoomiyihii ku-xigeenkii koowaad ayaa qiraya wuxuu leeyahay mooshin sharci ayaa la ii keenay guddi joogtaa soo dhexgalay shaqo kuma laha hawsha in la dhabqiyo ee la marin habaabiyo waxa meesha yaala waxa waye two multiply two waa four way laba laba lagu dhuftay waa afar shan ma ka dhignaa maslaxa ma ka dhignaa haddii saddex aan iraahdo ka warama ma soo gelaysa meeshaan haye xildhibaan caashe koos maxamuud cumar hadda iskuma hayna annaga sharci la-aantiis iyo sharcigiis iyo guddigii joogtadaabaa caddaysay guddiga joogtada uu leeyahay faragelin kuma laha waa kuwa noo soo jideeya ajandayaasha baarlamaanka aanu kaga hadalno waana guddoomiya sharci yaqaana oo og guddiga fulintana ka tirsanaan jira oo guddoomiye ku-xigeenka wuxuu ah guddiga arrimaha dibadda waana brofesoor yuuna indhaha iska tirin difaacna yuuna gelin brofesoorka waxaan leeyahay dalku maanta burbur uma baahna dalku maanta in layskaga horkeeno mooshin baa la wadaayo lama wado uma baahna guddiga joogtadu iyadaa noo soo jaangoysa ajandaha baarlamaanka loo horkeeno adeer waxaan ku weydiinaya guddiga joogtada cadaalad ma ku dhisan yahay nin hal kursi leh baa guddiga joogtada ka tirsan toddoba kursi dad leh baa bannaanka laga geeyey ummaddan ee awood qaybsi baa lagu qaybsadaa baarlamaanka xuquuqdii ay ay lahaayeen baa inta laga saaray ayaa dadna guddiga joogtada xisbi gaara oo kale loo dhistay ma kuu saxba adiga baarlamaanada adduunka dadaan luqad xataa garanayn baa inta lagu qoray ayaa dadkii wax garadka ee baarlamaanka joogaya dhan baa laga joojiyey waxaan difaacaya waa sharciga cadaalad daradana kasoo horjeeda qofna ugu hiilin maayo qofna ka hiilin maayo waxa meesha yaala waa cadaalad dara gaamurtay xaaladda hadda meel adag ayay maraysaa haddii guddoomiyaha golaha shacabka iyo xukuumaddii ishayaan idinkana aad labada dhinac la kala safateen yay arinta sugaysaa inay xaliso ee caashe maxamuud cumar golaha shacabka ayay u taallaa arrinta arrintan arrimo ka xasaasisan ayaanu xallin jirnay waxaana lagu xallinayaa kow horta xukuumadda waxaan leenahay baarlamaankaad qabsateen ka baxa ku soo celiya ciidankii noo joogay baarlamaanka xildhibaanadana waxaan leeyahay waxaa lagu kala baxay waa code aan u dareerno codbixinta aan iskugu nimaadno aan ku kala baxno cod cod baa wax lagu kala bixiyaa annagaa garsoorayaal ka noqonayna oo wax kala bixinaynaa haddii ay daacadnima jirto waxaanan ku kala bixinaynaa dastuurka iyo xeroosaadka u degsan golaha baarlamaanka iyo dalka soomaaliya beesha caalamka oo soo saarta war-saxaafadeed waxay sheegtay in qalalaasaha siyaasadeed ee haatan taagan uu halis ku yahay guulihii la gaaray adigoo soo koobaya xildhibaan maxamed cumar dalxa xalka maxaad u aragtaa sharci baa meesha yaala sharcigaasaan kulligayna wax aan rabno in naloo daayo hay-ad sharci dejin baana la yidhaahdaa golo shacab baana la yidhaahdaa akhyaar iyo odayaal dhaqameed iyo culimo iyo iyo civil society iyo xataa halahaas iyo beel caalan iyo meel ooga furanba malebo ma gartaya jawaari haddii sharci lagu haystana sharcigaas ku garbahay sharcigaasa u hiilinayo haddii sharci darro ay tahay haddii sharci lagu haystane sharcigaasa haysto ee ma haysto hiblaayo iyo hiblaa ku haysta ma aha xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooddaygala qaybgalay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan mudanayaasha taageersan mooshinka iyo xildhibaan caashe koos maxamuud cumar oo iyana ka mid ah xildhibaanada mooshinka diidan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenab abuukar ayaana dooda gaban soo jeedinaysay haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xubintii qurbe iyo zahre cabdi axmed
oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan toddobaadkan si ka duwan sidii hore wuxuu nooga imaanayaa barnaamijka qurbe gobolka virginia ee dalkan maraykanka ee ood wadaagta la ah magaaladan washington waxaa ku dhaqan jaaliyad soomaaliyeed waxay halkaasi ku leeyihiin suuq lagu iibiyo alaabooyinka laga keeno soomaaliya iyo sidoo kaleeto wadamada kaleeto ee carabta iyo qaybo ka mida yurub waxaa haddaba aan booqday suuqaasi oo guud ahaan barnaamijka uu nooga imaan doono toddobaadkan bal mid ka mida ganacsatada ayaan u tegay dukaankaaga ugu horreyntii bal iiga waran magacaa amane cali baa la yidhahdaa waa garta waxaa iiga warantaa bal waxyaabahan aad gadaysid alaabtan ee, dharkan iiga waran waxyaabahan haddaan kaaga warramo waxaa weeyaan ma dadku may haysan jirin awal soomaalidu dharka asturan may haysan jirin marka waxaan u samaynay suuqan si ay uga helaan dhar laysku asturo oo maxay ti dhaardheer oo aan laga heli jirin dukaamada caadiga ee suuqyada kale waa garta diracyadii soomaalida ayaa ii muuqdo een, waxaa kaloo ii muuqdo sidoo kaleeto een, dhe- een, saakooyinkii dhaadheeraa sidoo kale googaradihii wixii oo dhan alaabtii dumarka soomaalida ayaa ii muuqdo xataa wixii la isku carfinayay bal waxaad iga warantaa marka sidee ayay soomaalida iyo guud ahaanba dadka kaletee ka imaada wadamada een, east africa ku yaala ama bariga afrika ee soomaalida ku dhow ay halkan uga adeegtaan Een, halkan waxaanu ku iibinaa hadday tahay duruuc hadday tahay cabaayado hadday tahay toobab dhaadheer ama cambuuro qofba siduu u yaqaano Een, hadday tahay een, jewelariga oo nooc walba leh hadday tahay waxa laysku carfiyo Waxa laysku qurxiyo.
had- waxa laysku qurxiyo hadday tahay waxa laysku qurxiyo hadday tahay hadday tahay maxay tahay uunsiga iyo dee waxa laysku qumqum- qumqumka laysku qumqumiyo iyo noocyo badan oo een, qaar naga mid a xataa waxay iibiyaan dee alaabta guriga lagu sharaxdo iyo waxyaabo lamida daahiyada roogaga maxay ahayd way badan hawshu way badan tahay waata virginia waxay ka mid tahay meelaha waqti hore ee soomaalida soo galeen een, kaba soo qaad burburkii wadanka kii iyo wixii ka dambeeyey ee aad soomaalida ugu soo qulqulayeen ayay ka mid ahayd bal marka waxaad iga warantaa marka loo fiiriyo gobolada maraykanka ee soomaalida ay ku badan yihiin ee minneapolis ama columbus ohio iyo meelaha kaleeto maxaad uga duwan tihiin waxaan horta mid baanu kaga duwannahay oo virginia waxaa la yidhahdaa dadkii hore ee wadanka mar hore soo galay baa jooga marka anagu waxaanu siinay jaanis ah dadkii hore inay u labistaan si islaamiga oo habkii soomaalida.
habkii soomaalida iyo dee habkii dhaqankeenna ahaa soomaali keliyana maaha dadka naga adeegtaay runtii way badan yihiin waxaa naga adeegtaa afrika dadka jecel inay is asturaan oo jirkooda modest ay ay u maxaa la dhahaa si asturan ay u Aha.
labistaan waxaa naga waxaa habka labiska casriga habka- hadda habka labiska ee casriga haddana asturan Mhm.
isla mar ahaanta marka way badan yihiin wayna ku faraxsan yihiin waayo dhif waxay ku ahayd dhibaato culus inay helaan dhar ay isku asturaan waxaa kuu jooga hadda bal qaar ka mida dadkii meeshaan ka adeeganayay gabadhan ayaan jeclaan lahaa inaan la hadlo magacaaga haddaad iigu bilaabi karto waxyaabaha aad ka gadatay halkan asalaamu calaykum aniga waxaa la yidhahdaa qaali Aam, horta dukaamadan waa dukaamo horta aanu ku nafisnay dharkii aanu aqoon jirnay iyo sidii loo labisan jiray mararka qaarkood waxaan ba u nimaadnaa daawasho keliya anigu halkan maanta waa imid dhowr shay baan ka qaatay aam, garbasaaro iyo maxaan ku idhahdaa kaba iyo xsaasa meeqa sana qurba joog ahayd adiga
waqti dheer soddonkii kor baan u dhaafay dadka virginia muddada dheer jooga halkaan aad ka mid tahay waa tahay dadka ku- maxaan ku rahdaa runtii ku raagay baan aan ka mid ahay Ah, muddo aad u dheer baan meeshaan deganaa marka waa een, maxaan ku idhaahdaa unaga waxayba noo tahay hadda dukaamadan wax casri cusbayba noo tahay waxaan soo xasuusanay waayo waaye bacadlihii jidkii eh, dukaamadii bacadlaha Ee Ee, saas loo- Muqdisho.
heesi weyn baa naga maqan waa garta waa yahay Een, waad mahadsan tahay waa tahay haatana mid ka mida dukaamada ayaan sidoo kale soo galay magacaaga igu bilow سعيد حسن بريمو waata siciidow dukaankan alaab fara badan ayaa taalo bal intaan alaabta u gelin een, qurbaha iyo ganacsiga haddaad iiga waranto horta qurbaha soomaalidu aad bay uga ganacsataa een, sida minnesota iyo columbus ohio een, de virginia koleyba soomaali sidaasi mu joogto laakiin waa waa waa noo fican yihin dukaanadu alxamdulilah marka dukaamada moolkan soomaalida inkastoo uusan ahayn mool aad u weyn haddana laakiin waxaa lagu tilmaamaa moolka soomaalida u socdaa kasoo adeeganaya malaha deegaanadan dhan oo virginia maryland iyo washington halkana waa ganacsiga soomaalida ha soomaalida keliyato ma aha ajanabiga oo dhan way u tahay soomaali ma walba lagu odhanayaa qof walba oo ajanabi ah ama oo dalka ku cusub ama hore usii jooga wuxuu u baahan yahay uu ka helaa inta badan unsiga catarka cuudka jaawiga iyo waxaan arkaya alaab maaragtay do- darooydooyinkii la isku carfinaya wax lamida marka alaabahan ganacsiga marka dharka laga soo tago yaa zaa- aad idinkaga gato wallaahi eh, way isku dhex jiraan soomaalida iyo afrikaanka iyo qolooyinkan andariska ee etoobiyaanka oo kale way gataan Eh, hadda waxaa cagtoodu nagu badanta oo kale een, dalka dadka iska leh dalkan aan joogno cadaanka ah, Maraykanka.
maraykanka ah ayaa iyaguna cagtoodu nagu yar badan tahay oo sida cabaayadaha oo kale u badan markay baxayaan safar u baxayaan oo kale aada u gata iyaguna maxaad uga duwantihiin suuqyada waaweyn ee moolasha la dhaho oo laga yaabo in malaayiin dukaamo oo qaarkood magacyo adduunka ku leh ee dukaamo aada u fara badan oo caalamka magacyo kuloo laga yaqaano loogu tago adinku maxaa uga duwantihiin waxaan uga duwanahay waa dharka aan hayno oo ah dhar islaamiya iyo dhar dhaqan u ah soomaalida oo qofkii wax xiisaynayaan iyo waxyaalaha aan laga helayn moolasha kale waa jiraan moolal badan laakiin waxaa laga yaabaa marka mool la leeyahay soomaali mool oo kale markaad gugugaranayso oo kale soomaali mool uu soo baxaya virginia markaaba markaad mool kala tiraa lakin waa inaad magac kala raaciso waa gartay marka alaabtan intay idinkaga imaadaan meelo badan baan ka keennaa waxaan ka keennaa china bangkok imaaraadka waxaan kaloo ka keennaa soomaaliya xitaa dharka qaar baa nooga yimaada aan kusoo talnaa sida magaalada borum oo kale dharka qaar baan ka keennaa marka dharka dhaqanka iyo koofiyadihii iyo xataa waa arkaya marka dharkan boramaa laga keena miya kuwa dhaqanka iyo xigo qaarna dubi baan ka keenaa qaarna boramaan ka keenaa waa garta kuwa borama aad ka keentaan maxaa kamid a waxaa kamid a baatiyaasha ama shiidka qofka sida u yaqaano waxaa kamid a cabaayadaha qaar baan kusoo talnaa halkaa waxaa kamid a jilbaabadan soomaalidu aada u xiseeyaan oo iminka aad aan qoloyinka african americanka la yidhahda ay sidii dhaqankii soomaalida ay barteen oo xidhaan dareeska soomaalida ayay xidhaan hadda african american roseetada iyo indhakuushana malaha qaybihii qurxintana waad leedihiin waan leenahay iyaga laftigooga kama maqna meeshio dee gabadhi waxa wejina isqurxiso waa garta waa garta marka dharkan dadka ma isku cabiraan mase saan ayagu u talanaa la keenaa waa isku cabiraan iyagoo tolan baan keenaa laakiin waa isku cabirayaan oo eegayaan dharka inay ma toshaan adinka waan tolnaa duruucdoo kale waxaa jira dad iyagu gaar ah oo tola marka duruuc qofka qaato xilliyada aroosyada malaha soomaaliya waxay uga duwan tahay halkan duruucda oo aada loo iibsado oo gabdhaha ay aroosyada ku tagaan habeenada xafladaha kuwaas waa waxyaalaha inta badan soomaalidu aada u gataan oo dee markuu aroos jiro moolka waad ka garanaysaa cagta soomaalida socotagarta marka ajaanibkii ma barteen ayagana duruucda inay xirtaan ha ajaanibka soomaalida ay guursato way xidhaan waxaa kaloo inala xidha qolooyinka etoobiyaanka oromada dadkaasoo dhan way xidhaan waa tahay aad baad u mahadsanta cuntooyinka xataa waa arkaya qaxwo banaadir ay ku qorantaan arka aniga lafteeda ayaaba gatayba marka kheyr ayaan kuu rajeynaa waad mahadsanta inaad barnaamijka qurba igu warantay adaa mudan saara
siciid xasan berimo aad buu u mahadsan yahay oo ka mida ganacsatada soomaalida ah ee ku ganacsata suuqa moolka ee soomaalida ee gobolka virginia waxaa sidoo kale ka horeysay aamino cali iyo mid ka mida dadka ka adeeganaya dukaankeeda barnaamijkii qurbana waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doono barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aadday u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka qurbe halka aad kala socoteenna waa v o a markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha heesta deeqo iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoola ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii fiidnimo waxaana idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.